Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa isniin bisha jannaayana waa toddobo sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda ah af ama saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqal doontaan idaacaddeenna fiidnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah howlihii dowladda maraykanka ah oo xilan maalintii toddobiyo tobanaad iyadoo madaxweyne donald trump uu ku hanjabayo in uu ku dhawaaqo xaalad deg dega xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii koongareesku uu maalgelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo iskhilaafka isaga iyo kadhe- kala dhexeeyey koongareeska wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anugu aan awood u leeyahay oo waxaan kharash garayn karaa lacagaha masalan militarka iyo loo qoondeeyey oo kale
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan musharaxiinta madaxtinimada puntland oo jeediyey khudbado ka hor doorashada berrita ka dhici doonta magaalada garowe puntlandtii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay eh, iminka yar tahay is-aaminidii midnimadii sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan ma dhaqaadan karno dayn mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah mana hesho kab miisaaniyadeed oo bannaanka ah hadduu mushaahar leeyahay ciidankuuma haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidankuuma waxaa intaa dheer khilaaf fagaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda puntland
xubintii qurbe iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka john bolton ee dowladda turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid maraykanku uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee maraykanka uu taageero ee ka dagaalamaya dalka suuriya maraykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka kurdiyiinta ay ka taageereen maraykanka jebinta kooxda daacish turkiga ayaa maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee y b g u aqoonsan inay yihiin koox xidhiir la leh jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalanta turkiga ee b k k madaxweynaha maraykanka ayaa hore u sheegay in maraykanka uu ciidamadiisa kala soo bixi doono dalkaasi suuriya la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa sidoo kale kala hadli doona turkiga sidii uu ula sii dagaalami lahaa kooxda daacish
milatariga dalka gabon ayaa maanta qaaday iskuday afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi saraakiisha milatariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii hore ee isniintan maanta keli ondo obyanga ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne cali bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadda xafiiskiisa madaxweynaha ayaa iminka ku sugan dalka morocco isaga oo ka soo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay dowladda ayaa saacado kadib iskudaygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka islamarkaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi afhayeenka dowladda ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in deganaashihii dib loo soo celiyey xaaladduna ay haatan tahay mid gacanta ay ku hayaan waxa uu sidoo kale wakaaladda wararka royters u sheegay in afar ka mid ah askartii qabsatay raadiyaha qaranka la xiray midkii shanaadna weli lagu raad joogo
taliyaha booliiska socdaalka ee dalka tailan ayaa sheegay in dowladda tailan aanay celin doonin gabadho dhalatay sacuudiga ah oo iyadoo baxsanaysa una socota dalkaasi australia lagu qabtay tailan taliyaha socdaalka ee dalka tailan ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaas oo lagu magacaabo rahaf maxamed al qaanuun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay gabadhaasi oo siddeed iyo toban jir ah ayaa waxay ka soo baxsatay qoyskeeda iyagoo fasax ku maraya dalkaasi kuweyt waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee bangkog ah habeenimadii sabtidii iyadoo oo isku dhex xirtay qolka hotel ay degan tahay halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca twitterka ah iyadooo dalbatay in ay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay
hawsha dowladda maraykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa isniintan maanta ah gashay maalintii toddoba iyo tobnaad iyadoo uu madaxweyne trump dalbanayo lacag lagu dhiso derbi xuduudda maraykanka iyo mexico laga taagayo iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyiinta ah ee haysta aqlabiyadda baarlamankana ay diyaarinayaan cod in ay u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran iyadoo uu bilowday toddobaad shaqo oo cusub dalkan maraykanka kun oo shaqaalo dowladeeda waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda halka boqolaal kun oo kalena ay sii wadaan shaqadooda waxaana ah la sugayaa markaasi go-aanka kama dambaysta afhayeenka aqalka cad amaba aan idhaahdee aqalka baarlamanka maraykanka nancy belosi ayaa toddobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada qarashka si dib loogu furo hay-adaha xiran waxay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha waa tallaabo lagama maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda jadwalka ayay tiri hogaamiyihii aqlabiyadda ee senadka mich mcconnell ayaa diiday qorshihii hore ee aqalka ee maalgelin lahaa inta badan hay-adaha ilaa dhammaadka bisha sebteembar iyo weliba wasaaradda amniga gudaha muddo bil ah si loo oggolaado wadahadallo dheeraad ah oo amniga xuduudda la xidhiidha fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington shaqooyinkii dowladda maraykanka ayaa xiran maalintii toddoba iyo tobnaad waxaana sii socda ismariwaaga madaxweyne trump iyo hoggaanka xisbiga dimuquraadiga ee ku saabsan in lacag shan bilyan oo dollara lagu kharash gareeyo derbi laga dhiso xuduudda maraykanka iyo mexico madaxweyne trump ayaa haatan ku hanjabaya inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah inuu waddanku galay isagoo sheegay in ay taasi u oggolaan doonto inuu lacagtaasi ku dhiso derbiga isaga oo aan sii marin aqalka koongareeska haddaba dhibaatada haysata dowladda maraykanka ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka waraystay cabdilkhafaar wardheere oo ka faallooda umuuraha maraykanka iyo kuwa caalamkaba ugu horreynna waxa uu ka jawaabayaa su-aasha ah maxaa lagala jeedaa xaaladda degdega ah ee uu madaxweynuhu ku hanjabayo
xaalad degdega macnaheedu waxa weeye haddii koongareesku uu maalgelin waayo derbiga uu ka codsanayo oo keenay xiritaanka dowladda iyo khilaafka isaga iyo kadhe- kala dhexeeyey koongareeska wuxuu leeyahay waxaan adeegsanayaa lacago anigu aan awood u leeyahay oo markaan idhaahdo waddanku xaalad degdeg wuxuu ku jiraa macnaheedu waxa weeye waxaan kharash garayn karaa lacagaha masalan militariga iyo loo qoondeeyey oo kale ee waxaan kaloo samayn karaa inuu dalku maaragtay ee maadaama ay halis kaga soo aadan tahay dhanka koonfurta ee wuxuu kaloo leeyahay waxaan adeegsan karaa wax allaaliya wixii ee ama ciidamada ha ahaadaan ama ha ahaadaan lacagihii hore loo qoondeeyey oo uu ka kaxeeyo kasoo qaado ee hay-adaha kale ama waxyaabo noocaas oo kale ah oo sharciyan runtii aada u adkaan doonta in la xaqiijiyo inuu awood u leeyahay iyo in kale marka waa waa hab waxaa loo malaynayaa uu kaga gabanayo inuu dagaalkan dowladdan xiraan daraaddeed inaan eedda asagu raacin sidaa darteed uu yidhaahdo anigu wax kasta waa isku dayay si aan dowladda u furo saasaana ii keentay oo markaas ay siiso wax la yidhahdo face saving maaragtay uu dowladdiina sidaa ku furo arrintan xiritaankana uu arrintan xuduuddana uu kula macaamiltamo habkan emergency-ga ah ama xukunkan degdega ah waan gartay ma jiraan tusaalayaal hore oo maamuladii ama madaxweynayaashii hore ee arrintanoo kale ah ay sameeyeen oo ay ku dhaqaaqeen maya taariikhda dhow lama hayo xaalad deg dega badanaa waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha ay ama keeneen maaragtay dhibaatooyinka colaadaha iyo waddanku markuu dagaal gala iyo wax waaweyn baa loo isticmaalaya dowlad xiran iyo congress iyo aqal cad oo isfahmi waayey iyo maaragtay waxyaabo sahlan oo dowladdii baa xiran oo sidaa darteed xoog baan ku furaya iyo waxyaabo noocaasa wax xataa loo adeegsadaba ma aha xaalad deg dega waa gartay wadahadaladii ay labada dhinac wadeen ay isku horfadhiyeen xaggee hadda marayaan sidii hadda ay ahayd weeye isaguna wuxuu codsanayaa in ilaa iyo intii uu lacagtii aanu kasoo degin shan dhibic lix bilyankii in lasoo siiyo haddii kale dawladdu ay ficnaan doonto oo waa dhanka aqalka cad iyo madaxweynaha congressna wuxuu taagan yahay arrintii eh, sideedii weeye haddii aqalka sare shuruuc badan oo uu hore u baasiyey bay waxay isku dayeen in aqalka hoose markay awooddii la wareegeen xisbiga dimuqraadiga ah inay baasiyaan oo yidhaahdaan eh, mar horaaba shuruucdaas hore loo baasiyey marka aan aynu hore u soconno Eh, waxaad moodaa taasna inuu isaga iyo ay diidan yihiin hadda axaddii em, iyo sabtidiiba shirar baa dhacay labadaas shirba waa waa lagu khasaaray oo wax haba yaraatee natiijaahay kama soo bixin marka sideedi bay taagan tahay eh, wixii asbuucan la arki la arki doonaa siday wax isku bedelaan laakiin waan gartay ugu dambayntii arrinta ugu weyn waxa weeyaan sida ay arrintan u saamaysay shaqaalihii dowladda dad badan baa caabanaya dhibaatada ay arrintani abuurtay Eh, dhibaatada arrintaani aad bay u ballaaran tahay runtii waxa weeye sideed boqol oo kun oo qof oo aan wax mushaara iyo jeeg iyo usoo dhicin iyo intii ku tiirsanayd waa waa dhibaato baahsan weeye oo runtii dadkaas iyo dadkii kusii dul noolaa ama ha ahaadeen dadka qandaraasyada dawladda qaata ama ha ahaadeen en, eh, dadka eh, ganacsatada yaryar oo la shaqaysata dawladda ama hawlihii ay qabanaysay dawladdu oo adeegii oo aan dadkii aanay helayn waxa weye dhibaatadu aad bay runtii u baahsan tahay waxaase la ogaan doonaa bisha kow iyo tobankeeda haddii aan la idmo waa marka ugu horeysa oo uu soo dhici lahaa jeegga uu soo dhici lahaa hadda eh, bishaan eh, january ugu horeeya marka taas baa waxaa la yidhi laga ogaan doonaa en, in eh, arrintaani ay halisteedu sii zaa'idi doonto iyo in kale markii gaar ahaan uu shaqaaluhu waayo eh, eh, jeeggaa soo socda weli nasiib wanaag hal jeeg oo dhammaystiran ma aanay waayin en, am- ama hama hal maaragtay payment weli ma aanay waayin shaqaaluhu intii dawladdu xirayd oo dhan marka taasaa waxaa la yidhi waxay tahay me- meesha arrinta ay ay aad iyo aad maaragtay en, ka qaadan doonto weji hor leh iyo iyo dhibaataduna ay aad usii zaa'idi doonto
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo caalamkaba waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere
mas-uuliyiinta amniga ee puntland ayaa bandoo la xiriira dhaqdhaqaaqa baabuurta waxay ku suu rogeen magaalada garowe laga bilaabo shanta galabnimo ee maanta ilaa iyo doorashada maamulka ka dhacayso dhinaca kalena musharaxiinta uu tartamaya hoggaanka puntland ayaa maanta khudbado u jeediyey lixdan iyo lixda xubnood ee baarlamaanka ee maamulkaas uu ka kooban yahay musharaxiinta ayaa waxa ay taabteen qodobo ay ka mid ahaayeen amniga dhaqaalaha musuq maasuqa iyo qodobo kale doorashadana waxay dhici doontaa berito waxaana la adkeeyey amniga magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland warbixintan waxaa noo soo diray nuux muuse barjab musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa oo beri xilli hore ka bilaaban doonta xarunta baarlamaanka puntland ayaa maanta kusoo bandhigay xubnaha baarlamaanka hortooda khudbado ay ku kasbanayaan xildhibaanada ay codka ka doonayaan dhinacyo kala duwan ayay khudbooyinkooda ku aadaneed oo isleeyihiin waa arrimaha ay dadku aad u danaynayaan xildhibaanadana ay ku soo jeedan karaan waxaa ka mid ah dhanka amniga dhaqaalaha iyo qaybtood oo xoogga saaray hagaajinta xiriirka puntland iyo federaalka musharaxiinta dhinacyadaasi xoogga saaray waxaa ka mid ahaa cali cabdi awaare puntlandtii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay eh, iminka yar tahay is-aaminadii midnimadii sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan oo ay tabanayaan beelihii wax ka aasaastay puntland xogaalnimadeeda waxaan halkan idinku ballanqaadayaa inaan diyaar u ahay in la yeg- eh, midnimo iyo wadajir anuu mar walba ururiya ah madaxweynaha wakhtigiisa sii dhammaanaya cabdiweli maxamed cali gaas ma qaadan ma ma qaadan karno dayn mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah mana hesho kab miisaaniyadeed oo bannaanka ah waxaana ku tiirsannahay xoolaha nool oo ay abaaruhu ragaadiyaan mar walba waana arrintan u kaliftay inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu horreeyaan dekadaha garoomada jidadka si aan u helno maalgashi deg deg ah cali ciise cabdi dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama ama dadka ay u muuqdaan ma hanan karto markaa qarannimada sifadiisa ciidanka noocaas oo kale ah lama dhisi karo mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayn ma suuragal ah aniga fakarkayga adina waa laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya hadduu mushaar leeyahay ciidankuumaaha haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidankuumaaha maxamed cismaan calimaad musuq maasuqu waa naafo qaran oo u baahan in la suuliyo waxaa iga go'an in in aan ilaalino hantida ummadda si loo xakameeyo musuq maasuqa waxaan awood buuxda siinayaa hanti dhowrka guud xisaabiyaha guud iyo guddiga maaliyeed maaliyadeed oo dabagala qaabka loo maaraynayo hantida ummadda waxaan maxkamadaynaynaa cid kasta oo lagu helo xatooyo xoola dadweyne iyo faarax cali shireen puntland waxay jirtay labaatan sano waxaa lagu s- waxay ku waxay waxay gaartay horumar waxay dhisatay dowlad leh tiir saddexda tiir ee dowladnimo hase yeeshee maanta puntland ma leh itijaah siyaasadeed oo hagaya bulshadeeda ma laha amni la isku hallayn karo ma laha dhaqaale meel mar ah ma jiro garsoor lagu kalsoon ya- karo lagu kalsoonaan karo sidoo kale hay-adaha dowladdu waxay gabeen waajibaadkoodii ma jiro adeeg bulsho oo taaba taabagal ah waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda puntland dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada oo khudbad loo jeediyo oo keliya aysan xaalku ahayn balse ay ku xidhan tahay qaab kasta oo musharaxu uu xildhibaanku ku kasban karo iyo galaangal xooggan oo uu sameeyo inay suurtagal tahay inuu codkiisa ku helo kow iyo labaatan musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha halka kow iyo toban kalena ay u taagan yihiin madaxweyne ku-xigeen nuux muuse birjeeb v o a garowe
weli halka aad nagala socotaana waa v o a dalka gabon waxaa ka dhacay isku day afgembi inkastoo ay dowladdu sheegtay inuu dhicisoobay haddaba faahfaahinta arrintan iyo sababta keentay ayuu xuseen barre aadan ka waraystay jamaal cali xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyey dalalka galbeedka afrika dalka gabon eh, saaka aroornimadii maanta oo isniina askar ayaa inqilaab isku dayda inay ka samayso iyagoo ku andacoonaya in madaxweynaha cali bongo oo uu yahay qof maskax ahaan iyo jir ahaanba aan awoodi karayn inuu dalka maamulkiisa sii wado sida la wada ogsoonaya cali eh, cali bongo eh, wuxuu loo qaaday bishii octoobar dalka sacuudiga intii dambena wuxuu ku xanuunsanayay uu joogay dalka morocco marka dhowr good maadaama uu dalka ka maqnaa ee lana xanaanayay madaxweynahana ay ku dhacday stroke ama uu faalig ku dhacay cudurka faaliga la yidhaahda Ee, askartani waxay isku dadeen aroortii hore saafiil iyagoo ahaa in ay dalka inqilaabaan waxaana hogaaminayay nin la yidhaahdo kelly ondo biango oo no- oo midiyaha ka sheegay aroortii hore in ay dalka maamulkiisii la wareegeen isagoo markaasi sheegtay inuu yahay ee, ninka ee, ku xiga ninka ciidamada dalka haysta isla markaana ah madaxweynaha ururka dhalinyarada ee dhaqdhaqaaga dhalinyarada ee dalka congo ee dalka gabon marka nimankaasi ayaa dee aroortii hore isku dayay inay inqilaab sameeyaan laakiin sida aan warka ku hayo ee, inqilaabkii waa inqilaab fashilmay Ee, dalkan waa dal xidhiid sokeeye la leh dalka faransiiska oo ee, kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii ayaa ayaa sidaas oo kale la isugu dayay in inqilaab laga sameeyo oo markaas oo ay dowladda faransiisku ay ay soo faragelisay oo ay askartii markaa isku day inqilaabka iyaguna ay qabqabteen Ee, marka dee labiyo konton sannadood bay dee familigan ee, ee, bongo family ama reerkan madaxweynuhu ka dhashay isaga iyo aabihiis iga dambeeyeen oo xukumayeen aabihiina labiyo afartan sannadood buu haystay madaxweynaha cali- cali bonga wuxuu haystay tobankii sannadood ugu dambeeyey afgembiga waxaad sheegtay inuu dhiciso marka sidee wax laga yeelay waxaa laga yeelay waxa ay sheegtay dowladdu in ay shan qof ahaayeen dadkii ka dambeeyey dembiga shantii qofna la qabqabtay oo oo ah, iyagoo markaa nimankaa dee shanta qof ee arrinkan wadayna ay ku andacoonayeen oo ay lahaayeen siday dee midiyaha aroortii ka sheegeen in operation ay ugu yeedheen operation dignity ama mid sharafta dalka dib loogu celinayo in ay sameynayaan oo oo maadaama militarigii dalku uu dantoodii ku mashquulay oo dal dalkii qaranka ah, ay eegi waayeen inay iyagu isxilqaameen oo ay dalkii la wareegeen marka sida umuuqato siday sheegayaan dee shantaa qof ayaa ka dambeeyey bay yidhahdeen dowladdu Eh, waxaana la sheegayaa in eh, dee lagu arkayay taangiyo iyo ciidamo fara badan eh, magaalo madaxda eh, maaragtay Afrika Galbeed. Eh, sida ogta horta gaabon waa wadan yar oo laba milyan oo qof ah. Eh, waa wadan eh, maxay ahayday eh, xagga saliidda soo saara oo aada iyo aad eh, maaragtay dee dadkooda markii dalkaas uu yahay dal qaniya laba laba eh, laba boqol iyo saddex iyo eh, sideed iyo lixdan kilomitr wey gebigiisu ma- aad ma ma- ma uma weyna dadka badankoodana boqolkiiba sideetan waa christan boqolkii labaatanna waa muslim ama an- animist wax la yidhaahdo marka dalkaasi waxaa u muuqdaa inuu yahay dal ay dalka weyne ee faransiisku uu xidhiid ganacsi oo xagga siyidda iyo xagga eh, oo ah wadankii markii hore gumaysan jiray ayla leeyihiin xagga militarigana ay iyagu markaa ka caawinayaan familigana dee reerkan imanka gacanta ku hayana ay gacan bira ku hayaan marka maadaama de madaxweynihii uu xanuunsanayay aabihiina uu iga dam- uga dambeeyey la garan maayo sida situationku ama xaaladda u cudnada laakiin wuxuu u muuqdaa imanka mid xaaladiisu ay degan tahay ilaa ilaa imika waxaad sheegtay in dalkan ay faransiiska xidhiir gaara leeyihiin muxuu ku salaysan yahay xidhiirkaas xiriirkaasi een, waxa weeyaan dalkan berigii hore waxaa la odhan jiray franca frik ayaa la odhan jiray eh, intaan dee eh, xorriyadda aanay qaadan Eh, dalkanna waa dal qani ka ah xagga sida aan sheegay xagga saliidda wadamada afrika kuwa ugu waaweyn ee xagga saliidda soo saara ayuu ka mid yahay Een, waxaanad moodaa dee odaygii hore ee dalka haystay cumar bongo oo ah madaxweynaha imanka dee xanuunsanaya aabihii ay aada xidhiid u lahaayeen eh, faransiiska iminka inankii eh, u dhalay ee cali bongona ay sidoo kale ay maaragtay xiriirkooda uu ahaa marka waa xiriir ganacsi oo marka faransiiskaaanaya waa waa dalalkii afrika uu gumaysan jiray haddaad eegtid faransiisku inta badan wadamada afrika ee uu gumaysto anigu markii aan west africa ama eh, galbeedka afrika aan ka shaqaynayay eh, dalka ivory coast waxaad moodaa in ganacsi fara badan ay gashadeen dowlad dowlad dadka faransiiska iyo dowladda faransiiskuba dalalkaa ay joogeen oo aan la mid ahayn gumaysiyada kale marka lacag aada u fara badan kambaniyo badan bay ku leeyihiin eh, hanti badan baa ka taala marka sida dalalka kale ee afrika iyo ay sida degdega ah ama sida hawsha yar ku burburaane la isu laayo ee eh, ma aha sababta hanti badan baa ka taala marka iyagaa eegta ma ogolaana taasna waxaynu kusoo aragnay sidan oo kaleeto ivory coast bay ka dhacday eh, te- de iminkana waynaga arkayna oo oo maaragtay ay gaaboon ka dhacayso
kaasi waxa uu ahaa jamaal cali xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyey dalalka galbeedka afrika waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey xuseen barre aadan
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa baahinteeni fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o edu kaga imaaneysa washington wadamo badan oo caalamka ayaa waxa ay soo saareen sharciyo adkeynaya sida ay dadka maangelidoonka ah ay ku soo geli karaan wadamadooda wadamada qaarkood waxa ay dhowaanahanba ay ku howlanaayeen adkeynta shuruucda u yaala dadka soo galootida ah ee sharciyada la siinayo dalalka qaarna waxaaba ay sharciyadii kala noqonayaan dad hore sharciga deganaanshaha u siiyeen iyagoo taasina shuruud uga dhigaya haddii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ay ka jirto in lagu celiyo balse waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya safarada isbiimeynta ah ee ay dadka soomaaliyeed ay ugu tahriibayaan wadamada yurub saare ciili nuur ayaa warbixintan waxa ay ku eegeysaa nolosha dhibka badan ee dhallinyada soomaaliyeed ay ah, u sii marayaan yurub adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gebagaba u yaallaa haddaad dhiillada guddoonto wadkaad ganasiisataaye axmed cabdilaahi iyo in ka badan kun qof oo kale oo soomaali u badan waxay bartamihii bishii abril dooni ka raaceen dalka liibiya si ay uga gudbaan badweynta midhiteraneyanka iyaga oo ku jihaysnaa dalka talyaaniga balse safarkaasi uma suurtogelin waxaanu in ka badan shan bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka liibiya iyadoo ku dhowaad shan bilood oo kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayay dhaawacyo ka soo gaadhay jirdilkii loo geystay axmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool anoo iskuulka iska sekondariga waxaan tegay meesha gaalkacyo la yidhaahdo gaalkacyo ayaan bas ka raacay homi saddex boqol oo doolar oo tegay to dhobley to nairobi nairobi aan toddoba casho joogay to kambala to juba juba waxaan ka raacay diyaarad yar tiiraan goostay waxaan tegay meel yar oo la yidhaahdo malaka malaka ma- waxaan ka raacay doon weyn baan ka raacay doonta weyneed waxay geysay meel khartuum u dhow bas baan nagu sugayay waxaan nahay sideed iyo toban qof soomaaliya baskaan raacnay kontaroolkan lagu qabtay khartuun waxaana la geeyay jiwasaadka aroortii ayaan caddeynkeena la yidhi inay etoobiyaan tihin iyo soomaali tihin warqada etoobiyaan baa markaa wadana dadka ku qornaayay isla markii soomaali baan noqonay waana lasii daayay iyo maalin jimca ah axmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka suudaan waxaana iyaga oo u socda liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhexeeya suudaan iyo liibiya saxaraan tagnay saxaraan mar walba waa dhibaato kuleyl maalin kuleyl bishii waxaan maray saddexaad baan maray iyadoo kul baanya meesha maray shan iyo toban casho shanay gaari nala gudoobi aniga calooshayasa dhacay ilaa halkaa mindhicirka iyo unskii dibadda yimaadeen markii yimaadeen ayaa ismarkii dad saddex qofna ay naga dhinteen gabadh baa ismarkii soo horatay maray iga gelisay halkan eh, eh, caloosha dad kalena gacmaha iyo lugaha iyo madaxay jiban yihiin ana madaxay meel kastaba ay qarqarxayeen ismarkii waxaana soo qabtay ciidamada ilaalinaya muxua xuduudka libiya ayaana soo qabtay ismarkii ambalaasana suguray waxaana la keenay cusbitaal yirahdo mushtafa oo ku yaala kufra dhexeeda kasakow hayaanka dheer ee ay u weheliyaan haraadka gaajada iyo cabsidu waxay marar badan la kulmeen dhac iyo jirdil loo geystay intii ay sii socdeen lacagtii jidka looga furtay laba kun iyo shan boqol baan watay guwaaskartana baadhay ismarkiiba dharkii iyo jemiskii nagala baxeen lacagtii ugu jirtay igu tolle suraalka xagga hoose waan caray waan caray waan daala lugihii bararay calooshii halka ay tagtay waan socon kara waan kuma magalay meel badda u dhow waan ku dhacay cabaar markaan laba saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badda u dhowaan biyihii dhanana cabay waan cararay waan socday waan socday laamidaan istaagay gaari baa istaagay meel buu ikeenay makhaayada waa liigu ciyaaray ferd iyo laad baa liigu dhuftay meel sarkhaan iyo xashashadii ku cabayaan lii keenay waa lay dilay ferfera lagu fitay inta soomaali bumbo bumbo bumbo bumbo bumbo bumbo muqdisho bumbo nafta ii keenan waan ooyey iska ooyey axmed iyo tahriibayaal kale waxay go'aansadeen inaanay ku hakan dalka liibiya oo ay durbaba ka baxaan una boqolaan xagga iyo yurub waxaa kaloo ay ku tashadeen inay raadsadaan dooni xoogaa ka taya roon kuwa macmalka ah ee ay badi ku halligmeen dadkii safarada uga horreeyey barta baan ka soconnay rag buracbadeeda iibsaday doonta waxay siisteen todobiyo toban kun bay siisteen aniga lacag yar bay iga qaadeen shan boqol meelaha bay iga qaadeen shantii boqol baan siiyey waan koray anigu waxaana talyaaniga waa gashay san libiya macasalaama markaa marinayay biyihii tunis iyo libiya dhexeeda bay baxashii baa doloshmatay dadkii biyihii baa soo galay saddex qof baa nagu dhintay laba habeen iyo laba maalmood oo ku jirnay waxaana badbaadiyey ciidanka gurmadka ayaana badbaadiyey ee libiya waxaana la keenay meel la yiraalayo sawara oo ka mid libiya meeshii naga raray ismarkiiba xabsigaana la geeyey ilaahay amarkii ilaahay amarkii waana lasii daayey ifraaj baan ku baxnay maalin ciida inkasta oo ay ka samato baxeen xabsigii haddana mar kale ayay go'aansadeen inay badda dooni kale ka raacaan siina wataan safarkoodii waa kan axmed cabdilaahi oo ka waramaya wixii ku dhacay doonidii labaad iyo dhibkii ay la kulmeen bishii afraad labadeedii ayaan galay badda matoorka xagga dambe ka dilaacay dadka wuxuu yihi horyaha yurub ma gallaa ama ma noqonaa aakhiro ma ka xidhanaa ama libiya maku noqonaa war kun iyo laba boqol kuma dhimaana adeer libiya nagu celin ku dhana dadkii war libiya maku noqonaa istaagnay libiya maku noqonaa haa sideed iyo toban dumara konton iyo kow raga ku saarnay tii labaad doontii labaad ciidanka gurmadka noo yimi feerdha bay igu dhufteen madaxay igu dhufteen wayna garaaceen wayna dileen dumarkii way garaaceen hoog bay nagu rideen ismarkii habeen dheeli wax noo qornaa koronto iyo ulba noo qornaa xaniiyaha lagaga qaban jiray dumarkana naasaa lagaga qaban jiray sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay farihii hore laga qaaday libiya iga qaaday iidkii ay fasaxday baa laga helay meesha waa la garaacay habeen dheeli aniga toddobaan ka mid nahay waxaa ligu heeyey labaatan iyo shan casho korontada ligu heeyey dadka kalena si xun baa loo garaacaa inkastoo axmed cabdilaahi iyo qaar ka mida dhallinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen haddana waxaa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida isdabajoogga ugu dhacayay muddada sannadka ka badan ha ugu sii darnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay waxaan ku hayaa korontadii lii garaacay mar walba baan istaabanaya midna markaan iska damqaya korontadii in liigu hayo ayaan dareemaya mar walba ninkii nin layirahdo foos layirahdo oo i garaacaya oo libyaanka iyo korontadii igu qabanaya ayaa hortaagan salaada waan tukada intaa shaydaankaas ka naariya ninkan foos way hortaagan habeen dheeli ma seexan way hortaagan yahay abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo maansooyin dhowra ka sameeyey wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyey waxa loo malayn karo sababta ay dadka soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafhurka ah ee halista badani weheliso dadkii marka la wacyi gelinayo haddii dadkii lagu idhaahdo un waa la dhintaayo jooga waa la dhintaayo jooga dee dadkii ku istaagi waaye oo iyagoo dhimanayo arkaya waa kuwan tegaya yacni nolosha waxyaabaha qofka ibniaadamkaa saameeya inaan dareemay waxa ka mid a waa attitudeka waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay ilmihii yaraa maanta haddad inankeenna yar la hadashood ku tidhaahdo wuxuu ka odhanayaa muxuu ahaaye caalamka daatmils waxad arkaysaa xitaa inaanu halkan caalamkaba halkan jubiterba halkan ugu taala yacni meero kaleu halkan u haystaaba maskaxdiisiibaa tashwiish ku furan yahe iyo dee ereyada ay ka midka yihiin dunida horu martay xitaa dunida horu martay ereyada ay ka midka yihiin waa waxyaabaha dadka kaxaynaya ee intay halkan ka kaxeeyaan wuxuus odhanayaa dee dunida koowaad tag yacni wuxuu u arkayaa inuu meel ka hoosaysa halkaasu uu ku nool yahay tashwiishka maskaxda kaga furan in ubadkii muxuu ahaay laga baabi'iyo oo dee kartidoodii la tuso qaar ka mida dadka tahriibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxaysa shan ilaa toban kun oo doolarka maraykanka badankoodana ay waalidkood u soo iibiyeen guryo amaba dhul ay lahaayeen halka kuwo kalena qaadhaan looga ururiyey dadka dhexdiisa si magafaha looga sii daayo balse waxa ayaan darra ah in dhallinyaro badan oo lacag aad u badani ku baxday ay ku dhinteen badaha kuwo kalena ay xanuuno xagga jidhka iyo maskaxda ka soo gaadhay daraaddeed weli la ildaran yihiin adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gebagaba u yaallaa haddaad dhiillada guddoonto wadkaad ganisiisataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka qiigay kollay waa galabsigaaye maxaad gocashada ka toosin adoo geyigaagu liito hadduu sahankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qaneecaad kuna gabnoobo quustoo kugu geylamaysaa garaad hirilaa ka seexdo miyaan geerida shinkeeda horteed geeddigu ku geynin hablaa guday ee tahriibay hirgaatamayaa idleeyey geed ay cuskadaanna waayey markii gacalbaajin waayey shariidku miyuu gasiintay
warbixintaasi ku saabsanayd dadka u tahribaya yurub halkaad nagala socotaan waa washington waxaa soo jeedinaysay zahra ciidle nuur waxaan suu gaarray dhegeystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada kale ee idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo qurbe hase yeeshee intaasi oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida oo kooban wadahadalka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha mareykanka john bolton ee dowladda turkiga ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay mid maraykanku uu ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka kurdiyiinta ee uu maraykanku ku taageero ee ka dagaalamaya dalka suuriya maraykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyaadka kurdiyiinta ay ka taageereen maraykanka jebinta kooxda daacish turkiga ayaa maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee y b g waxa uu u aqoonsan yahay inay yihiin koox xiriir la leh jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalanta turkiga ee p k k
milatariga dalka gabon ayaa maanta qaaday iskuday afgembi oo ka dhana dowladda dalkaasi saraakiisha milatariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka aroortii maanta oo isniina keli ondo obiyange ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbadda u dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne cali bongo ay sii xoojisay tuhunka laga qabo awoodda uu u leeyahay in uu howlihiisa sii wato madaxweynaha ayaa haatan ku sugan dalka morocco isaga oo ka soo kabanaya dhiig maskaxda kaga furmay dowladda ayaa saacado kadib iskudaygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka islamarkaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembigaasi
taliyaha booliiska socdaalka ee dalka tailan ayaa sheegay in dowladda tailan aanay celin doonin gabar u dhalatay sacuudiga ah oo iyada oo baxsanaysa una socota dalka australia lagu qabtay tailan taliyaha socdaalka ee tailan ayaa waxa uu sheegay in loo ogolaanayo gabadhaasi oo lagu magacaabo raxaf maxamed al qaanuun inay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay gabadhaasi oo siddeed iyo toban jir ah ayaa waxa ay ka soo baxsatay qoyskeeda iyaga oo fasax ku joogay dalkaasi kuweyt waxaana lagu qabtay garoonka dowladaha ee bangkok habeennimadii sabtidii iyada oo isku dhexirtay qolka hotel ay degan tahay halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca twitter-ka ah iyada oo dalbatay inay la kulanto saraakiil ka socota qaramada midoobay
howsha dowladda maraykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa isniintan maanta ah gashay maalintii toddoba-iyo tobnaad iyadoo uu madaxweyne trump dalbanayo lacagah lagu dhiso derbi laga taago xuduudda maraykanka iyo mexico mudanayaasha dimuquraadiyiinta ay haysta aqlabiyadda baarlamanka ayaa diyaarinaya inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay-adaha xiran iyadoo uu bilowday toddobaad shaqo oo cusub oo dalkan maraykanka ah ayaa boqolaal kun oo shaqaale dowladooda waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda halka boqolaal kun oo kalena ay howshooda sii wataan iyagoo aan wax fikrada ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga afhayeenka aqalka hoose ee koongareeska maraykanka nancy belosi ayaa toddobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay-adaha xiran waxa ay xustay in mudnaantu ay noqon doonto waaxda hantidhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaysa zaynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay hakiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka kadib markii uu ku eedeeyey in ay hareen mareen qaabkii wadashaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka islamarkaana ay qaateen dhammaan matalaadii baarlamaanka haddaba maxaa sababay khilaafka labada aqal ee baarlamanka xilligan muxuuse yahay xalka labada dhinac ee baarlamanka waa arinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qeybgalaya nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi al qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaana hadalka ku horeeyey nuur sheekh cusmaan horta anigu waxaan u arkaa siyaasadda dalka waxaad moodaa maalin walba markay meel ay soo afxidhanto oo khilaafkeedii la dhammeeyaba in meel kale la bilaabayo arrintan waa arrin cusub dalkana aan u wanaagsanayn sistamka dawligana aan ku wanaagsanayn hase ahaatee anugu waxaan aragtidayda qabaa aqalka sare in kaalintoodii ayna ka soo bixin oo shaqooyin badan oo loo baahnaa inay maanta qabtaan oo ugu horraysay maamul goboleedyadii iyagu ay matalayeen iyo dowladdii federaalka ayd khilaafka ka dhexeeyey inayna waxba ka qabanin in hindisa sharciyeeyada oo wadanka baarlamaanku soo gudbinayo inayna iyagu rool ku yeelanin taas oo dhan waxaan u arkaa gaabis iyagu ay keeneen oo siyaasadii dalka iyo xasiloonidii dalka la rabay shaqadii loo igmaday inay kasoo baxaan inayna kasoo bixin anigu midaasaan u arkaa runtiina waxa weeye waa nasiib daro maanta meeli markay soo xidhanto khilaafkeedu soo yaraadaba in meel kale laga bilaabo oo howl kale ay bilaabato oo markaas iyadiina sidii xal loogu raadiyo sidaan ogsoonnahayna hay-adaha dowladdu waa hay-ado kala duwan wey mas-uuliyaddii la rabay inay gutaan oo shaqooyinka ay rabaan inay qabtaan bayna qabanin wey taasaa waxay ku keentay iyaga shaqadoodii in laga gaabiyo markaas oo laga gudbo aad baad umahadsantahay sheekh nuur dib baan kugu soo laabanaya daahir cabdulaahi aragtidaada saynab waa mahadsan tahay anugu markii aan fiiriyey aqalka sare xiriirka ay u jareen aqalka hoose dee markii xal waxay u arkeen inay wada shaqaynta joojiyaan waayo waa ogeydo go'aamo badan oo aqalka sare la rabay inuu ii sheegee kama dambaysta u yeesho ba aqalka hoose iskiis u dhammaysta maaliyaddii ugu dambaysa miisaaniyaddii tantii ku xigtoo la ansixinahayay markii la ansixiyey waxaa la yidhi aqalka sare ha la mariyo madaxweynaha baa wuxuu yidhi markan yani hawl degdega baa jirta ha laga gudbo marka dambebaa yani hawshii baa ini kalayni marinaya waa dul qaateen sanadkanna waa la hareer maray oo toodii hore waa laga tegey aqalka sare wuxuu matalaa maamul goboleedyada waana iska foorsaam talada baarlamaanka aqalka hoose soo gaaro waxba lagama weydiiyo waxba ma ansixiyaan anugu marka waxaan aaminsanahay aqalka sare inaan la hareer maray awooddii uu lahaa mar hore baa la rabay inay arintan yani ii sheega wax ka qabtaan laakiin hadda hadday ku qabtaan aqalka sare waa saxan yahay waana ku saxan yihiin go'aankooda haddii aan dib ugu laabto sheekh nuur waad dhegaysanaysaa daahir cabdulaahi wuxuu ku doodayaa tallaabada aqalka sare ee go'aankay gaareen inuu yahay mid ay ku saxan yihiin marka loo eego howlo badan ay ahayd in la marsiiyo la hareer maray adigu doodiisa sidee baad u aragtaa wuu mahadsan yahay horta walaalkay waxa weeye horta taa waan uga duwanahay adigu shaqo aad lahayd markii intii lagu haleel mariyo dad kale ay gudbayso adugu maxaad qabanaysa waa su-aalba mudan in la isweydiiyo miisaaniyadoo kale tusaale madaxweynuhu waa marka ugu dambaysu saxiixu ku leeyahay marka la gudbinayo baarlamaanka intii kasoo gudubta madaxweyne ay u gudbayso adiga suma muuqato inaad shaqadii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen oo guryahoodii ay iska joogaan siyaasada waa ku cusub yahay waa sax oo hadduu siyaasada kusoo biray laakiin waxaa la rabay firfircooni iyo xafiisyay leeyihiin iyo inay shaqeeyaan oo ajendayaal go-aamada baarlamaanka uu gaaraya ay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda kulligood ay la socdaan ilaa afarta hay-adood ee dowladda ugu sarraysa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka senatariska kulligood afartuba midkas midka kale waa ka madax bannaan yahay wey haddana shaqabaa ka wada dhaxayso shaqadii inay wada qabsadaan ayay ahayd marka intay madaxweynaha ay u gudbayso iyagu soo ma muuqato inay iska hururdaan oo guryahoodii sida oday dhaqameedyo oo kale laga soo dooranayo eh, tuuleheble iyo tuuleheble intay iska seexdaan ay markaa kadib mushaarkooda unay soo dooranayaan taas baa waxay keenaysaa in shaqadoodii la agmaro oo waxa weye la iskaga tago Eh, wadankuna dee waynu ognahay oo eh, dastuurku ma dhammaystirna Eh, hay-adaha dowladdu si eh, sidii loo baahnaa islamayna wada qabsanin oo waxyaalo badan oo oo waxaa iska jira gaabisa laakiin eedda ugu weyn iyagaa iskalan anugu leeyahay Eh, iyagaana shaqadoodii qabsan kari waaya haye daahir eh, waad dhegaysanaysaa sheekh nuur waxa uu leeyahay shaqo ay ahayd aqalka sare inuu qabsado buu hadda ku dhaliilayaa aqalkii hoose adigu ma u aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta horta ii sheega saynab anigu uma arko alyacni markii hore oo aqalka sare la dhisahayey baa xal waxaa la biday inay alyacni labadan aqal ay wada shaqeeyaan haddii dee hadda labadeenna intay shaqa inaga dhaxayso anigu shaqadii aan maroorsanayo adigii wax kama jiraan kaa soo qaado laga yaabo hay-adihii wadanka ugu sarreeyey madaxweynuhu ay- uu ka mid yahay inay anig- adigii anigii ila shaqaynayaan adigii aysan waxba ku ogolayn dee waxaa noqonay waxay noqonaysaa hawshaadoo dhan inay curyaan tahay aqalka sare anigu waxaan aaminsanahay ama- ama ay tahay oo sharci ah inay awoodda wadanka ayagu leeyihiin waxaana hadda muuqata aqalkii sare ina yacni dhan kasta cadaadis laga saaray Ee, baarlamaanku uma arkaan ii sheeg ta aqalka hoose ah inuu kanjiraba uma haystaan inay ayagu ka awood badan yihiin bay u haystaan go-aan kasta oo la gaaro la keeni mahayo marka anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare wax dhaliila inaysan hawshan yani xiriir ujaridda wax dembiya inaysan ku lahayn mudday dul qaadanahayeen ee, madaxweynihii la rabay inuu hawshan asagu soo dhexgalo oo uu u arko baarlamaanka aqalka hoose sharci darro ku socdaa marka aqalka sare loo fiiriyo go-aamada uu keligiis u gaarayo la rabay inuu ku celiyo uu yidhaahdo war hawshan aqalka sare ha la soo mariyo isaga laftigiisa inuu aqalkii hoose uu la shaqaynayo marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay aqalka sare xiriirka uu u jaray ee, aqalka hoose mar hore bay ahayd inay timaado mar horebaa loo baahnaa waana ku taageersanaa waxaan siinayaa sheekh nuur Eh, horta daahir eh, wa- walaalkay waan uga duwanahay middan u dambaysay oo wuxuu leeyahay en, inay eh, warqad ay soo saaraan ay baarlamaanka xiriirka u jiraan way ku saxan yihiin horta kuma saxno oo maanta iyagoo golihii marjica ahaa oo khilaafkii iyo wax walboo dhaca loola laabanayay hadday khilaaf abuuraan oo ay leeyihiin madaxweynuhana soo farageliyo oo arrintannadii baa la maroorsaday oo xaqbanna la siin waaye madaxweynuhana soo dhexgala ay leeyihiin nasiib darro iyo waxay ku tahay sharaf dil waayo iyagiibay u muuqataa inay khilaaf abuurayaan oo hay-adihii dowladda iyagii khilaaf ku dhex abuurayaan si markaa loo fahmo loo- loo dareemo dowladdii dhexe inay dhexdoodii khilaaf uu ka jiro ishaysato taasna sharaf uma aha iyaga waayo waxaa muuqanaya khilaaf weyn oo baarlamaanka iyo iyaga u dhexeeya marka waxaa la rabay iyagoon u shaacinin oo saxaafadda iyo baraha bulshada aan loo soo bandhigin inay yidhaahdaan madaxweyne bal arrintan wax ka qaba ay yidhaahdaan hay-ad daahir cabdullah saynab eh, anigu hadda uma arko anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare haddii awooddii ay lahaayeen dhanka ama hay-adaha wadanka ugu sarreeya ama xagga aqalka hoose ay ka muuqan weyday inay horta ismuujiyaan xaq bay u leeyihiin waad ogeydoo khilaafkii maamul goboleedyada iyo ka dhexeeyey dowladda dhexe aqalka sare guddiyabuu maamul goboleedyada u diray go-aan bay soo saareen dowladda bay go-aankii u gudbiyeen maamul goboleedyadu giddi waa wada qaateen markay soo mareen in la heshiiyo laakiinse warqadii laga sugahayey iyo warbixintii dowladdu inay soo celiso dowladdu gaabis bay ka noqotay oo waxay ku tusaysaa inaanan dee waxba aan loo arag baa ku- baa baa halkaas kacad marka anigu waxaan u arkaa inay xal odayaashu bideen xal aan taas ahayn oo anigu aan xataa aan inaan la yeelo aan aaminsanahay maaha xalku taasaan u arkaa inta aqalka hoose arrintan uu wax ka bedelaya horey waxaa u jiray loolan u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddana waa tan aqalka sare uu sheegay inuu hakiyey eh, wadashaqayntii kala dhexaysay aqalka hoose waxaa jira howlo badan oo labada aqal horyaala iyo guud ahaan eh, dowladda si caqabadahaasi looga gudbo maxaad xalka u aragtaan haddii aan eh, sheekh nuur ka hormaro horta anugu xalka waxaan u arkaa kow ummaddan inaynan noqonin ummad eh, qof walba fikradiisa iyo wixii kusoo dhaca uu iska raacee ummad qaanuun iyo xeerar ay kala hagaan ay noqdaan aqalka sare iyo aqalka hoose iyo hay-adahan kale oo xukuumadda iyo madaxweynaha xeerar u kala qeexaya shaqada iyo si ay u kala qabsanayaan kow in la sameeyo way xeerarkaas haddii la sameeyo waxaa fududaanaysa qof walba shaqadiisa inuu ku ekaado way laakiin haddaan xeerarkaa la samaynin waxaad moodaa inuu qof walba si aragtidiisa ugu soo dhacdo in loo dhaqaaqayo haddii aragtida laga horyimaadana dee wixii iga horyimaada cagtan marinaya ay meesha imaanaysa wey marka sidaas si ayna u imaanin anugu xalka waxaan u arkaa in xeerar iyo ruulis la sameeyo kala haga bulshadan wey hadday iyagii madaxdii dowladdu isqaqabsato oo xeerar kala haga aan loo samayninna dee mar walba ummaddii niyadjabiya waxaa ku nahay dadkii cadowgaana inay xoogaystaan oo waxaa imaanaysa mar walba mar walboo siyaasad qalloocan ay timaado iyo khilaaf dadkii mucaaradka ahaay oo wadankan horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wax walba ka fikiraya inay curyaamiyaan awood bay helayaan wey marka in sharciyadaas iyo xeerarkaas la sameeyo kadibna lagu dhaqmo anigu taasaan xal u arkaa daahir cabdulaahi adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarna adiga xalka maxaad u aragtaa inuu ku jiro caalamka kama dhacda baa u malaynaya dowlad bil kasta ayadu is haysata waad aragtay hadday baarlamaan noqoto haddii ay aqalka sare noqoto hadday iisheeg xukuumad noqoto dhibka keenaya waxa weeye dastuurka oon lagu dhaqmin baa keenaya horta inay awooduhu isku qasmaan marka anigu xalka waxaan u arkaa waxa weeye aqalka sare awoodda uu leeyahay bal horta inaad dastuurku hadduu qoraya loo ogolaado waxaana mar badan bay soo laalaabtay marka anigu waxaan hadda xalka u arkaa aqalka hoose haddii ay u arkaan ina laga gar leeyahay oo ayagu ay khaldan yihiin inay yidhaahdaan war xiriirkan laynoo jaray waa lagu saxan yahay qoladu waa ku saxan tahay ayagii intay u yimaadaan inay yidhaahdaan war wixii horena dee wax ii sheege sabab kasta oo keenta ha timaado waa wax dhacay wixii hadda ka dambeeyana waynu wada shaqaynaynaa awooddii aad lahaydeenna mar dambe gees mari mayno marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dee oday wixii oo dhan u dhexeeya baa tahay wixii oo dhanna waa kusoo doorteen marka adiga laftigaaga waxaa la rabaa wixii muuqda inaadan qarin wadankan adaa u dhaartay labada qolo aqalka sare iyo aqalka hoose inaa isku wadid baa lagaa rabaa mid wuxuu ku khaldan yahay inaadan ku raacin sida hadda aniga ii muuqatana madaxweynaha laftigiisaba waxaan ku eedaynayaaba dhinacba inuu yahay aqalka hooseba laftigiisu difaac uga jiro waayo go-aan kasta oo aqalka hoose soo gaaro waxa loogu gudbin layahay aqalka sare waa hor istaagahayaan weeye oo taasaa laga baqahayaa marka madaxweynaha waxaan leeyahay aqalka sare awoodiisii gruubka diidan baa ku jirta ha loo ogolaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi al qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abuukar maxamed dooda gaaban ayay inala socodsiinaysay halkaad kala socotaanna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe waxaa la diyaaraa jaamac buulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qurbe iyo qormadeenna toddobaadka qurbe dhegaystayaal toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee dhibaatooyinka qurbajoogta qaarkood ka qabsada marka magacaysan lahayn ku yimaadaan waddammada ay ku nool yihiin intiina dhegaysatay toddobaadkii hore waxaan soo qaadannay qodobo dhowr ah iyo tusaalooyin qaybteenna labaadna haddii eebba idmo tusaalooyin dheeri ah iyo xalka ayaannu ku eegaynaa cawaalo xuseen cabdi waa barasare oo ka tirsan kuliyadda waqooyiga atlantiga ee dooxa dalka qatar waxa uu muddo dheer u soo shaqeeyey dowladda kanada cawaale oo tusaale kale ina siinaya ayaa waxa uu yidhi waxa weeye dad wada dhashay ama isdhalay oo haddana sharciga marka loo eego aan waxba isu ahayn marka bal waalid aan caruurtiisii loo ogolayn ama carruur aan waalidkood loo ogolayn adigu maaro wax waxaa kanada ka dhacday ninba soomaali ah ayaa la dilay ninkii soomaaliga ahaa ehelkiisii ayaa kusoo yaacay oo walaashii iyo dad kaloo ehelkiisii ah ayaa meydkiisii soo raadiyey oo soo magaranaysaa intay usoo safreen oo u yimaadeen oo magaranaysaa ay soo raadiyeen marka ninkaa la dilay ee dhintay magac buu dalka ku joogay oo isku dhiibay waxaa xataa laga yaabaa aabihii iyo hooyadii iyo caruurtu ladash wax oo dhanba inay kala bedelan yihiin oo wax broces uu soo gatay inuu dalka ku yimid dadkii ehelkii ahaa ee walaashii markay u yimaadeen iyaduna magac kale iyo wax kale ay ku joogtaan marka maydkii baa loo diiday waxaa lagu yidhi ma dee maxaa idinka dhexeeya waxba isuma tiidin qofkan isaguna magacaan ulahana magaca waa inaad soo caddayso marka waxay noqotay in masaajid iyo ururada islaamiga ah iyo hay-ado kale iyo culays kale in dowladda meel kale laga saaro oo la yidhaahdo waxay kaloo inaan ogeyn baa jireed qofkan maydkan haloo ogolaada ehelkiisii ugu dhawaaqo qofka waa waa dadkan idin yimide magacyada qaldan ma ahan kuwo dhanka waxbarashada iyo guurka oo keliya dhibkiisu ku egyahay cawaale xuseen ayaa sharaxayo dhibaatooyinka uu waalidka iyo caruurta ku keeni karo caruur ama ehel kale haddii uu qofku kaga yimid meeshii uu kasoo hijrooday uu ka yimid ee asalka u ahayd dabadeedna uu doonayo inuu dadkaa u dacwoodo oo uu keeno halka uu isagu joogo markaa iyada ah uma dacwoon karo maxaa yeelay waa dad kala duwan oo wax ka dhexeeya dee magaca laga fiiriyaa cilaaqada labada qof ka dhexaysa ugu horeysa magaca laga fiiriyaa marka ilmahaagii hadduusan magaca ii wadanin oo aysan magacyadu isku mid ahayn dee dacwadiiba ma bilaabi kar marmarka qaarkood buu qofku intuu hadduu meelo badan rixriixo oo uu dhulka isla dhaco oo uu rafaado oo yidhaahda halayga qaado dhiig iyo d n a iyo halay baaro baas marmar laga yeelaa laakiin inta badan albaabkan waa laga xidhayaa maxaa yeelay uma dadkii ma keeni karo magaranaysa magacooda isku mid ma aha lagama aqbalayo marka dhibaatooyin badan bay leedahay arrintani magaca khaladka ee lagu yimaado waxaa kamid a masalan da'da khaladka ee lagu yimaado iyadana dhibaatooyin kale oo badan oo laga sheekin karay leedahay laakiin magacu waxaan kusoo koobi karnaa dhibaatooyinka waaweyn oo dadka ukacaya afartaas midda ila muhiimsan waxa weeye midda shahaadooyinka dhanka hingaadda maxaa kalifay in soomaalida qaarkood ay beddelaan hingaadda magacooda oo ay u soo gaabiyaan ama u qoraan sida afka ingiriiska iyo waddamo kale ay ugu dhawaaqi lahaayeen magaca soomaaliga ah su-aashaas waxaa ka jawaabaya anwar maxamed diiriye oo ah cilmibaare madax bannaan horeyna u qoray buug dhowra oo uu ka mid yahay macnaha iyo xigmadda magacyada soomaalida buug uu uga faalloonayo dadka eedayn maayo dadka waxaa ku dhacay tilmaan xumo khatifka waxa keenay cid wax u tilmaanta ayaa la waayay oo aniga ayaa kamid ahaa oo dadkoodii magacyadii markay maraykan imanayeen la ingilisis gareeyey oo markii shahaadadii dugsiga sare soomaaliya laga siiyey oo la tabliiqinayay dhankii ingiriiskana lagu qoray magacii oo dhawaqii ingiriiska dhinacii soomaaligana isaga iyo soomaaliga cilladdu waxa weeye qofku inuu magaciisa u ilaaliyo sida uu u qormo si uu u ilaaliyo intii hore aan kuu sheegnay ereygu halkii uu ilaalinayay oo macnihii uu lahaa dhaqan ahaan wixii uu u taagnaa sumad ahaan wixii uu u taagnaa marka khatifkaa dhacay oo aan cidina dembi kulahayn talada aan ka bixinaya waxay tahay dadka soomaalidu ha ku dadaalaan magacyadooda sida ay u qoraan ay ugu dhawaaqaan dhegtooduna u maqasho inay u qoraan iyagoo aan cid kale ugu aabayeelayn haddaba maxaa u xal ah dhibaatooyinka ka yimaada magacyada aysan lahayn ee qurbajoogta qaarkood ay ku joogaan ama hadda kadib ay ku imaan doonaan waddamada ay soomaalidu u hayaamaan cawaale xuseen laba labaan u kala qaadayna dadka jooga hadda dalkii ee magac kale isku dhiibay dadkaasi haddii ay doonayaan inay arrintaa xalliyaan oo ay magacama iska bedelaan ama ay kooda iska haystaan waxaan kula talinayaa qof waxaan aqoon u leh oo ama qareen waxaan yaqaana ama dad ku shaqeeyo oo arrimo badan oo noocani ay soo mareen oo sida loola tacaamulo iyo meesha laga gala garanaya waa inay la tashadaan inta aysan waxba bilaabin waxaa laga yaabaa marar badan inay isagaba dhib yaraato qofku inuu kiisii khaladkaa iska haysto marar badanna waxaa laga yaabaa inay u sahlanaato inuu wax kaba bedelo magacii oo iswaafajiyo marka tala dadka jooga hadda aan imanaynin meeshii jooga dalka wadamada ay usoo jireedoon jooga magaca khaladkaa ku jooga inta aanay bilaabin broseska hala tashadeen qof wixii garanaya oo kasoo shaqeeyey oo iyaga ku dhaama hadday isaga tuuraan oo ay iska yidhahdo magacaan bedelaya waxaa laga yaabaa wax badan oo aysan hadda ku talagashanayn oo dhib inuu kaga yimaado taasi waa mid dadka hadda soo socda ee laga yaaba inay ku yimaadaan dee waxa weeye dhibaatooyinkan aan ka sheekeynay bay leedahay oo ay maqlayaan kuwo kale oo badan oo inaan ogeyn oo dadka ay ku dhaceen arrintani inay la wadaagi lahaan inay jireen baa laga yaabaa marka dee waxaan kula talinaynaa in aanay magac aanay lahayn iyo shaksiyad qof aysan ahayn iyo magaranaysaa waxaysan ahayn in aanay isku isku dhiibin waa laga yaabaa inay yidhahdaan waa idiin dhibeertaa idinku markaad xaggaa joogtaan inaad sidaa tidaahdaan laakiin waxaanu ka hadlaynaa waaqaca ka jira iyo waxaanu ku aragnay wadamadan qurbaha la joogo dhibaatooyin badan bay kala kulmaan dadku da aysan lahayn magacaysan lahayn waxaysan ahayn inay isku dhiibaan marka qofkii hadda arrintaasi ay niyadda kaga jirtay ama samayn lahaa inuu iska daayo oo ka fiirsado hadduu ka maarmi karo inuu ka maarmo saasaan kula talin lahaa ugu dambayntiina inkastoo uu anwar maxamed diiriye go'aansaday inuusan baahin magaca qoraaga anwar waxa uu ila wadaagay qiso magacyada ku saabsan oo dhex martay isaga iyo qoraa shisheeye oo arrimaha soomaalida aada wax uga qoray waxaan taleefon kula hadlay labaatan sano ka hor nin soomaalida aada baaritaan ugu samayn jiray ninkaasi buug buu qoray waxaan weydiiyey magaciisa haddii aan george u qoro oo george markaan anigu yidhaahdo afka ingiriisiga ka soo qaado soomaaliga waxa weeye ja iyo laba o iyo ja weeye wuu iga diiday markaan idhi maxaa dhacay wuxuu yidhi sababtu waxa weeye magacu waxa weeye sumad waa identity lama bedeli karo laakiin macnihiisa waa la sheegi karaa markaasa waxaan ku yidhi oo adigu maxaad sagaashanka qof oo buuggaaga ka qoran aad sidan iyo sidaan iyo sidaan ugu qortay waxay ahayd markii aan waday baaritaankii magacyada sida loo qorayo iyo xikmad ahaan waxa ka khaldamaya marka taladaydu waxa weeye magacyada in sidooda loo daayo si aan af soomaaliga kuwa ihina u gurin oo ereyadii af soomaaligu ayaan afka uga baabi'in sumadii iyo xikmaddii iyo macnihii ay lahaayeenna uusan ooga baabi'in dhegaystayaal qormadeenni toddobaadkan oo ku taxnaydtii toddobaadkii hore oo aannu uga hadlaynay qurba joogta magacyada aysan lahayn iyo kuwa hingaada laga bedelay qurbaha ku jooga iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambena maqal dambe oo xiise leh
waa hagaaga jaamac buule jaamac ayaanu soo jeedinayey xubintii qurbe halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heesta ay wadajirka ugu luqeynayaan raxmed rows iyo dalmaryare
heestii dalxiis iyo codadkii macaanaa raxmaroos iyo dalmaryare waxa ay gebagebo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah jacfar kuka iyo ibraahin xasan daandure tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo jira daacad ku